halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v u e oo idinka imanaysa washington
waa galab jimco ah sagaaliyo labaatanka bisha may sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno shaki laga qabo in dibudhac ku yimaada doorashooyinka soomaaliya iyo muddo kororsi loo sameeya hay-adaha dowladda maalintii baarlamaanka la kulmiyey oo la baariye oo ahayd sideed iyo labaatankii disembar de waxaa ka dhiman inta ka dhima un baa noo dhiman annaga ma dhaysiiye muxuu ahay baarlamaanka waxyaalaha cabsida keenaya iyo welwelka keenaya waa diyaargarowga waktiga oo aad u gaaban oo ilaa iyo hadda aan la cadaynin hababka doorasho kootadii haweenka inkasta oo sharciga ay ku jirtayna qaabka loo dhaqangelinaayo weli macadda waxaad kaloo dhegaysan doontaan sharciyaqaan falanqaynaya dalabka dadweynaha magaalada minneabolis ee dalka maraykanka ee ku aadan in sharciga si dhaqso ah loo hor keeno askari dil u geystay nin madow ah isniintii lasoo dhaafay sharcigu wuxuu kala xadidayaa awoodaha dowladda iyo nidaamka dawliga ayuu kala xadidayaa inkasta oo dadku ay arkayaan cajalad isagoo askarigu maaragtay dhibaato u geysanayo shaksigii dhintay haddana waa in la maraa nidaamka cadaaladda kaas oo u baahan baaritaan dhammaystiran waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka koronafirus ee dunida barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horraynaya warkii dunida waxaa inoo akhrinaya casho ibraahim aadan
duqa magaalada minneabolis jacob freh ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah maadaama ay mudaharaadyo rabshado wata bilaabmeen jimcahan iyadoo saldhig booliis iyo dhismayaal kale la gubay magaalada xiisadda ka jirta darteed halkaasoo nin maraykan ah oo madow uu ku dhintay xabsiga booliiska habeennimadii isniinta gobernatooraha minnesota jim walls ayaa ugu baaqay ciidamada ilaalada qaranka inay isku dayaan ka hortaga rabshado kale shan boqol oo askara ayaa la howlgeliyey sida ay sheegeen ciidamada ilaalada qaranka goor dambe oo xalay ahayd waxaana loo dirayaa magaalooyinka minneabolis st paul iyo dhulka ku xeeran wariye ka tirsan minneabolis star tribune ayaa bartiisa twitter-ka kusoo qoray in gawaarida gaashaaman ay bilaabeen inay dhex wareegaan faras magaalaha ka hor waa berigii aroornimadii jimcahan frey ayaa sheegay goor hore oo jimcahana in magaaladu ay ku sugan tahay xanuun iyo caro badan laakiin boobka iyo gubashada ay yihiin kuwa aan la ogolaan karin isagoo yidhi hantida la burburiyey waxay muhiim u yihiin bulshadeenna goor dambe oo khamiistii shalay ahayd ayaa kadib markii boqolaal mudaharaadayaal ah ay si nabada isugu soo baxeen waxaa agagaarka booliska minneabolis isqabsaday olol wariyaasha goobta ku sugan ayaa sheegay in joogitaankii booliska ee aagga hoos loo dhigay oo aanay goobtaasi ka muuqanin wax boolisa islamarkaana aanay hubin halka ay boolisku ku sugnaayeen fariimaha lagu soo qoray twitter-ka ayaa muujinaya in saldhigga booliska la baneeyey gaadiidka dabdamisyada ayaa sidoo kale ka maqnaa goobta maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ayaa khafiifisay xayiraadaha xagga safarka ah ee madaxweynihii hore ee ivory coast lauren bagbo markii ugu horreysay khamiistan maanta ah tan iyo markii lasii daayey sanadkii lasoo dhaafay rabshado ka dhashay doorashadii dalkaasi kadib oo ay ku dhinteen saddex kun oo qof bagbo ayaa ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee dowladeed ee la hortaago maxkamadda haig isaga iyo ku-xigeenkiisa ayaa laga daayey dembiyada ka dhanka ah aadminimada horaantii sanadkii laba kun iyo sagaal iyo toban siddeed sano kadib markii la xiray ma cadda in bagbo uu ku laaban doono ivory coast kaasoo hadda gelaya doorashada madaxweynaha ee dhici doonta bisha oktoobar ee sanadkan afhayeen u hadlay maxkamadda i c c ayaa sheegay in meel kasta oo bagbo uu go-aansado inuu aadayo ay tahay wadanku inuu u ogolaado joogitaankiisa bagbo iyo ku-xigeenkiisa ayaa dafiray inay geysteen wax khalad ah oo la xiriira rabshadihii dhacay kadib doorashadii lagu muransanaa ee ka dhacday dalka ivory coast sanadkii laba kun iyo tobankii bangiga horumarinta afrika ee loo soo gaabiyo a f d b ayaa khamiistii sheegay inaan wax go-aan ah la gaarin oo ku saabsan cadaadiska maraykanka ee ku aadan baaritaan dibadda ah oo lagu sameeyo madaxa bangiga oo ay ku eedeeyeen inuu jabiyey anshaxa xogayaha maaliyadda maraykanka stephen manushin ayaa sheegay in washington aysan ku qanacsanayn natiijada baaritaan gudaha ah oo beri yeeshay madaxa bangiga horumarinta afrika akinwumi adesina gudoomiyaha guddiga a f d b naile kaba oo sidoo kale ah wasiirka horumarinta ee ivory coast ayaa sheegay in guddiga ay kulmeen talaadadii si ay u baaraan arrinta kasoo bilaabatay cabashada kasoo baxday qof bixiyey xog sir ah oo ka dhana desina arbacadii ayaa warbixinada saxaafadda qaarkood waxay sheegeen in guddigu ay ogolaadeen codsigii manuushin ee ahaa inay magacaabaan baaro sare oo madax bannaan oo dibadda ah oo leh xirfad sare si ay si qoto dheer uga baaraandegaan cabashada dukumenti ka kooban shan iyo toban boog ayaa qof bixiyey xog sira oo hoose horaantii sanadkan ku eedeeyey in jabinta anshaxa oo ay ku jirto kobcin shakhsiyadeed iyo kala sooc ay faaftay muddada uu joogo adesina
aad bay u mahadsan tahay caashacuud oo warkaynala socodsiinaysay aynu ku bilownay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaa weli ka oogan rabshado ay wadaan dad mudaharaadaya oo ka caraysan dil nin booliiska ka tirsan oo caddaan ah oo isniintii u geystay nin dadka madow ee maraykanka ka soo jeeda dadka caraysan ayaa dalbanaya in si dhaqso ah loo soo xiro askariga ka tirsan bilayska ee dilka geysta iyo weliba askartii kale ee la socotay haddaba maxaa ka hortaagan in hay-adaha sharcigu ay si dhaqso ah u fuliyaan dalabka dadweynaha su-aashaasi kuwo kale ayaa wariyahayaga maxamed colaad xasan waxa uu weydiiyey garyaqaan amiin haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka minnesota sharcigu wuxuu kala xadidayaa awoodaha dowladda iyo nidaamka dowliga ayuu kala xadidayaa inkasta oo dadku ay arkayaan cajalad isagoo askarigu maaragtay dhibaato u geysanayo shaksigii dhintay haddana waa in la maraa nidaamka cadaaladda kaas oo u baahan baaritaan dhammaystiran iyo weliba xeer ilaalinta degmadu in ay go-aan ka gaarto oo xeer ilaaliye ama kaaliye xeer ilaaliye intuu keyska u fadhiisto oo uu dhammaan wixii caddaymaha lasoo bandhigay dhinac walba ka fiiriyo in maaragtay uu go-aan markaas soo saaro taas baa xadidaysa taasina waxay u baahan tahay wakti hadda kiiska gacanta waxaa ku haya hay-adda dambi baarista ee gobolka minnesota ee magaceeda markii lasoo gabiyo loo yaqaana b c a da hay-addaas ilaa ay kasoo dhammaato baaritaankeedii kuna soo wareejiso degmada henry county xeer ilaalinteeda taas ayaa dibdhac keentay oo ay sugayaan xeer ilaalinta waxa lagu soo wareejin doono kadibna iyaga ayaa go-aan ka gaari doona marka markaad fiiriso dembiyada noocaana ee boolisku ay galaan dalkan maraykanka markaad taariikh ahaan dib u fiiriso raggan madowga ah ama dadka madowga ah dilalka noocaana loo geysanayo oo boolisku ay geysanayaan dacwadahooda inta badan waxay ku dhammaadaan in askartii lagu waayo kugu yar mooye bal haddaad ka fiiriso dhinaca sharciga maxaa difaacaya askariga booliska ah ma ka duwan yihiin dadka caadiga ah ha way ka duwan yihiin askartu way ka duwan yihiin boolisku wuu ka duwan yahay dadka caadiga ah sababta waxaan ognahay boolisku in dhammaantood uu hubaysan yahay qofkaana looma wato waxaan ka ahayn dadka bilaadanka ah iyaga waxaa loo siiyey awood ay dowladda u siisay in ay dadka dili karaan haddii qofkaasi uu halis ku yahay naftooda ama nafta bulshada ay difaaca ka yihiin ama ay ilaalinayaan marka inta badan askarigu wuu ka duwan yahay tababar wuu qabaa dheeraad ah oo way ka tababar badan yihiin dadka caadiga ah ta labaad inta badan iyagoo qofka ay dilayaan waxay ku dilaan iyagoo ku jira shaqadoodii oo gudanaya waajibaadkii loo soo igmaday ayuu dil ku dhacaa taas ayaa keenta in maaragtay inta badan aan lagu oogin dembiyada dilka ay geystaan askarta aan lagu oogin oo dilalka ay geystaan inta badan loo arko inuu yahay mid sharciga waafaqsanaa oo shaksigaasi uu halis ku ahaa askariga naftiisa ama naf shaksi kale laakiin taas macnaheedu ma aha askartu ma samaysa qaladaad qaladaad way sameeyaan laakiin inta badan waxaan aragnaa iyadoo a xeer beegtidu markii ay u fadhiistaan dacwadooda xataa markii dacwo lagu qaado inaan dembiga lagu helin waayo waxaa loo dhiibay shaqo shaqadaas oo u baahan in ay go'aamo naf iyo maaragtay maalba leh ay ku gaaraan sakano gudahood marka waxaa mar walba laga fiirinayaa dhinaca askariga go'aankan qaatay markii xaggiisa layska taago arrinta in uu halis dareemay inuu isaga markuu traininkiisii ama tababarkiisii iyo aqoontiisa iyo garaadkiisa kaashaday in falkan uu ku kacayo uu ahaa mid maaragtay waafaqsan sharciga laakiin marmar ayay dhacdaa in lagu caddeeyo askartu in ay geysteen dil kaas oo sharciga waafaqsanayn ma badno laakiin way dhacdaa waxaan ognahay in sanadkii hore askari ka tirtan booliska minneapolis shaksi wiil soomaaliyeed lagu qaaday dembiga laguna helay waxaan ognahay in sanadka kasii horreeyey ay ka dhacday degmada ramsey county oo isla gobolka minnesota in isaguna askari uu dilay nin gaarigu iska watay oo madow ahaa ninkaas lagu soo ogay dembiga hase ahatee xeer beegtidii ay ku weyday dembiga sidaasna xorriyaddiis dib lagu soo celiyey laakiin shaqadiisii uu ku waayay marka askartu way ka duwayen dadka caadiga laakiin weli way galaan macnaha ku dhacaan mararka qaarkood fal dembeedyo taas ayaana keenta inay adag tahay in askarta dacwo lagu soo ogo haddii lagu soo ogana in lagu helo waa gartay haddaan arrinta aan askarta halkaa kaga gudbo waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo markii falkan uu dhacay dadku ay caroodeen oo soo baxeen waxaa la sameeyey dad badan baa waxay sameeyeen xadgudub dhinaca sharciga ahoo dambiyay ku kaceen waxay billaqaysteen hanti dadweyne dad ganacsataa hantiay leeyihiin dukaamay billaqaysteen dab bay qabadsiiyeen meelaha qaarkood marka cawaaqibka ka dhalan kara iyadoo la caraysan yahay oo laga caraysan yahay arrin in haddana dembi kale loogu kaco dabcan waa waa waa dadku xor bay u yihiin in ay ay bannaan baxaan si nabadgelyo ah in ay cabiraan dareenkooda in ay madaxdooda iyo dowladda ay ka codsadaan waxa iyo ay markaas rabaan in la sameeyo hase ahaatee in hanti la burburiyo in ay rabshaduhu heerkaas gaaraan dabcan arrimahaasi waa arrimo sharciga aan waafaqsanayn waa dembi iyagu dadku waxay ka cabanayaan laakiin dadweynuhu wuxuu ka cabanayaa tacadiyo iyo inaan la dhegaysanin codkooda codkooda inaysan soo muuqanin dhibaato badanna waxay ka soo gaartay banaanbaxyada iyo rabshadaha dad fara badan oo iyagu shacab ah oo aan shaqo ku lahayn arrinta booliiska iyo arrinta dowladda midna aan shaqo ku lahayn dhibaato badan kasoo gaartay waxaa ku burburay hanti fara badan waxaa ku xidhmay suuqyo ay ku xidhnaayeen qoysas fara badan oo maaragtay noloshooda ay ku xidhnayd inay ka adeegtaan ama ay ka shaqeeyaan ganacsiyada yaryar ee ilaa xalay burburka soo gaaray laakiin waxaa mudan in la xuso arrintani ma aha arrin markii koowaad uu askari qof dilo ama maaragt askari baa qof dilay keliya way ka wan tahay dadka banaanbaxaya waxay ka hanaaqsan yihiin waxay u arkaan hay-adaha amnigu gaar ahaan booliiska magaalooyinku in ay beegsadaan dadka madow oo ay ula dhaqmaan si ka daran ama ka xun sida ay ula dhaqmaan muwaadiniinta kale ee tacadiyo fara badanna ay u geystaan iyadoo weliba marka laga duubay cajalad uu qof muwaadin iga duubay askari diah shaksi muwaad madow ah ilaa ay naftu ka dhacaysana cajalada laga duubay meelaha qaarkood waxaad arkaysaa kamerooyinkan qarsoon iyo mobayladan gacanta lagu sito iyo waxay duubayeen baraha bulshado dhan waxaa laga arkayey dad dukaamo galaya oo wejiyadooda caadi loo arkayo oo alaab soo qaadanayo oo kasoo baxayo marka soomaalidana way ku badan tahay magaalada minneapolis qaarkoodna waa laga arkayey muuqaalada waa laga arkayey qaarkoodna marka cawaaqibka ka dhalan kara ead uga digayso dadka nooca ah meelaha rabshadaha ka dhacaan taga maxay noqonaysaa qof kasta oo loo helo caddayn ku filan in uu xatooyo ama burbur hanteed uu geystay waa dembi lagu qaadi karo maxkamad jeelna lagu mutaysan karo iyo xabsi marka waxaan uga digayaa ummadda soomaalida inay arrintaas ka feejignaadaan ayna ka waantoobaan sababtoo ah dadku way cabiri karaan dareenkooda laakiin inay ku kacaan faldembeedyo ilaa hadda maarata weli waa dembi waana arrin dhibaato ay kusoo gaari karto naftooda iyo bulshada ay ku dhex nool yihiinba runtiina sumcad xumo ayay usoo jiidi kartaa bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota oo qofkaasi ka tirsan yahay kaasi wuxuu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka minnesota maxamed colaad xasan ayuuna u waramayey
galab wanaagsan jimco wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o w washington haatana wararka la xidhiidha xanuunka koronafirus ee dunida kiisaska dunida ee la xaqiijiyey in cudurka koronafirus uu soo ritay ayaa kor u dhaafay shan milyan iyo siddeed boqol oo kun oo qof iyadoo dad ka badan saddex boqol iyo lixdan qofna ay cudurkaasi u geeriyoodeen sida lagu baahiyey jaamacadda john hopkins ee dalkan maraykanka laakiin waxaa la aaminsan yahay in dadka cudurka u geeriyooday ay intaasi ka badan yihiin iyadoo khubradu ay sheegayaan in ay jiraan dad geeriyooday iyagoo aan laga baarin cudurka koronafirus dalalka qaar ayaa dabcinaya xayiraadihii lagu soo rogay xakamaynta xayiraadihii lagu soo rogay si aanu u faafin xanuunka covid sagaal iyo toban iyadoo meelo kalena kaysasku ay kor usii kacayaan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xanuunkaasi covid sagaal iyo toban ee dunida waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan dalka new zealand ayaa jimcaha maanta soo wariyay hal qof oo keli ah oo ka mid a shanta milyan ee dadka ku nool dalkaasi uu la xanuunsanayo cudurka covid sagaaliyotoban taasi oo muujinaysa in dalkaasi uu guul ka gaaray dagaalkii ka dhanka ahaa cudurka coronavirus mas-uuliyiinta caafimaadka ee new zealand ayaan muddo toddobaad ah helin wax kiisas cusub ah laba iyo labaatan qof ayaa covid sagaaliyotoban ugu geeriyooday dalkaasi iyadoo tirada guud ee dadka uu cudurkani soo ritay ay tahay kun shan boqol iyo afar kiis oo dhammaan dadkaasi ay ka bogsadeen cudurka covid sagaaliyotoban marka laga reebo halbukaan qaybaha kale ee dunida ayaa kiisasku ay sare usii kacayaan indiya ayaa diiwaan gelisay mid ka mid a tiradii ugu badneed ee kiisaska maalinlaha ah oo ah toddoba kun afar boqol iyo lixdan iyo lix kiis xayraaddii dalkaasi lagu soo rogay ayaa ku eg axadda soo socota hase aatee xeerarka cusub ee la filayo inay dowladdu ku dhawaaqdo dhammaadka toddobaadkan ayaa lagu wadaa inay muddada xayraadda ku kordhiso goobaha uu sida weyn cudurkani u saameeyey kiisaska dalka indiya ayaa ku badan magaalooyinka waaweyn sida mumbai iyo new delhi hase aatee sara ukaca kiisaska ayaa laga soo warinayaa gobollada bariga ee saboolka ah xilli ay dib halkaasi ugu laabteen shaqaalihii ka xoogsan jiray magaalooyinka waaweyn ee loomiyey shaqooyinkoodii baakistaan ayaa jimcaha maanta ah soo warisay in konton iyo toddoba qof ay cudurkani u dhinteen afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay taasi oo ah tiradii ugu badneyd tan iyo markii uu covid sagaal iyo toban dalkaasi gaaray tirada guud ee dadka cudurkan ugu geeriyooday baakistaan ayaa ah kun iyo saddex boqol oo qof iyadoo lixdan iyo afar kun oo qofna uu cudurkani soo ritay gudaha dalkaasi maraykanka ayaa weli ah dalka soo wariyey kiisaska ugu badan ee covid sagaal iyo toban iyadoo la xaqiijiyey kiisaska ka badan hal milyan iyo toddoba boqol oo kiis maraykanka waxaa ugu geeriyooday cudurka covid sagaal iyo toban dad kor u dhaafaya boqol kun oo qof baraaziil oo ah dalka labaad ayaa diiwaan gelisay ilaa afar boqol iyo soddon iyo siddeed kun oo kiis oo cudurka covid sagaal iyo toban ah dhinaca kale cilmi baaris lagu sameeyey faransiiska ayaa lagu ogaaday in mid ka mid ah tobankii qof ee qaba cudurka sonkorta ama macaanka oo u geeriyooday covid sagaal iyo toban toddobaad gudihiis marka cisbitaalka la seexiyey inta badan bukaanada ka qayb galay daraasadan oo gaarayay kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo toban qof ayaa qabay nooca labaad ee cudurka sokorowga sidoo kale khubarada cilmiga oncology oo shir dhanka onlineka ah yeelanaya dhammaadka toddobaadkan ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay ka doodaan daraasad cusub oo sheegaysa in cudurka covid sagaal iyo toban uu si gaara khatar ugu yahay bukaanada hore iyo kuwa haatan qaba cudurka kansarka daraasadan oo lagu daabacay joornaalka lanseed ayaa egtay in ka badan sagaal boqol oo bukaan oo qaba labada cudur ee covid sagaal iyo toban iyo kansarka kuwaasi oo ku nool dalalka britain canada spain iyo maraykanka waxa ay ogaadeen in bukaanada kansarka ay u badan tahay in bil gudaheed ay u dhintaan cudurka covid sagaaliyo toban marka loo eego bukaanada kale ee covid sagaaliyo toban ee aan qabin kansarka mahadsaneed kaasi wuxuu ahaa dhegaystayaal maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ee heerka xanuunka coronavirus uu dunida ka marayo
haatanna muqdisho waxaa soo kordhayey maalmihii lasoo dhaafay walaaca beesha caalamka iyo siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka iyo weliba qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay ka qabaan muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda iyo weliba doorashada soomaaliya oo wakhtigii loo madlay ku qabsoomi weysa barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka ayaa mowduucan ku saabsan hase aatee aanu ku hormarno warbixin ay arrintaasi ku eegayso wariyaha v o a zaynab abuukar maxamed soo baxaya walaac la xiriida wakhtiga doorashada iyo shaki laga qabo inuu dhaco muddo kororsi marka la gaaro dhammaadka muddo xileedka hay-adaha dowladda oo wakhti yar un ay ka harsan tahay xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beene beene oo ka mid ah xildhibaanada kasoo horjeeda tallaabadaasi ayaa sheegay in go-aankaasi uu ahaa qorshe hore loogu soo heshiiyey oo guddoonkana uu fuliyey islamarkaana lagu jabiyey sharciga doorashooyinka iyo dastuurka dalka arrintaasna arrin aada looga shaqeeyo guddoonka baarlamaanka iyadoo la isticmaalayo dib loo dhigay sidaas darteed marka welwel badan baan ka qabnaa horeyna ugu qabnay waa arkaysay xaliimayari guddigeeda waxaa dib loogu dhigay hal bil ayadoo sharcigii annaga aan ansixinay boqol iyo siddeetan maalmood ka hor inay hor imaadaan baarlamaanka bay ahayd labaatan iyo toddobadan bay ku beegnayd baarlamaanka hadduu xiran yahay guddiga joogtada in loo kulmiyo ay hor imaadaan si hor dhaca ay warbixinta ugu sii u gudbiyaan baarlamaanka maalinta la furaya lixda bisha ay sheegaanna in la maalinta ku xigta ay dhammaystiraan wixii su-aalaad ah waa la qaabeyn kari waa la dadejin kari si baarlamaanka waxaa la furi kara labaatan iyo todobada mise labaatan iyo sideeda qiyaastii marka waxaasoo dhan ma dhicin waa arrin ku talagal ah waa arrin laga shaqaynayo hase ahaatee xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa dhankiisa difaacay tallaabada guddiga oo uu ku sheegay mid saxan oo ay ku matalaan xubnaha labada gole labadii guddi joogto ee aqalkii sare iyo golihii shacabka oo guddoonkii baarlamaanka oo isagana sharciga ahaa oo fadhiistay oo la faguray oo ajandayaasha awal iyaga inay noo soo sameeyaan mar weliba marka fadhiyad aan leenahay ayaga xaqu lahaa ayaa isla gartay diraasadeer kadib iyagoona matalaya mar weliba baarlamaanka la yidhaahdo albaarlamaan suqura afka carabiga baarlamaanka yar markii baarlamaanka kale fasax uu ku jiro ama uu kala maqan yahay wixii sharciyadu marka ayaga ee siinaysay ayay qaateen go'aankeeda sharci ahaan baana annaga u ayidaynaa ee ma taagna inaan annaga maxay ila tahay iyo maxay kula tahay iyo aan baddaasi haddaan xildhibaananahay aan galno xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan xaaladda taagan iyo in doorashada soomaaliya ay qabsoomi karta xilligeeda iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanada xisbiyada mucaaradka iyo beesha caalamkuba ay walwal ka qabaan dib u dhac ku yimaada jadwalka loo qorsheeyay doorashada xildhibaan beene beene ayaa v o a u sheegay in uu socdo iskuday lagu kordhinayo mudaxileedka hay-adaha dastuuriga ee dalka waxaana mar uu ka jawaabayay su-aal la xiriirtay waxyaabaha ay arrintani ku caddayn karaanna waxa uu yidhi sir ma ahan maxaan ku dhaha waa la wada ogyahay xildhibaano xoogooda waxay rabaan dib u dhac in extension lagu darsado waxaa ka shaqaynaya maxaan ku dhahaa madaxtooyada waxaa ka shaqaynaya xildhibaano badan oo baarlamaanka ku jira khaasatan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda oo dee dee arrin sir a ma ahan de annaga mas-uuliyiin aan nahay ma qarin karno waa inaan ka hadalnaa macquul ma ahan dib looma dhigi karo waktigeeda inay ku dhacdaa la rabaa waa dimuquraadiyadda keliya ee noo hartay ee inaan ilaalsana la rabo doorasho afar sano kasta inay dhacdo waa mandheedka inaan ilaalina rabno midnimada dalkeena ku jiro horu socodka dimuquraadiyadeena ku jiro aadaan ugu digaynaa marka arrintaas inaanan mataqaanaa lagu khaldamin oon dalka aanan doorashadiisii dib loogu dhigin macnaha sidoo kale saameynta ka dhalatay cudurka covid sagaaliyo toban oo soomaaliya soo gaaray bishii maarso ayaa sababay in la hakiyo howshii baarlamaanka taasoo udubdhaxaad u ahayd hanaanka doorashada ee dalka hase ahaatee xildhibaan dalxa ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo dib u dhegista furitaanka kalfadhiga toddobaad baarlamaanka ay horseedo dib u dhac ku yimaada doorashada soomaaliya walaaca waa la abuurayaa xoogiisa siyaabo kala duwan ha loo abuuree olredy madaxweynaha doorashada xaggeeda waajibkiisa wuu ka soo baxay baarlamaankana wuu ka soo baxay baarlamaanka doorasho hal qof iyo hal codowu meel mariyey madaxweynuhuna wuu saxiixay si cad oo kaleer ah laakiin nouciyadda doorashada iyo wakhtiga ee ku habboon iyo xaaladda ee waddanka intaba waxay u taallaa baarlamaanka soomaaliyeed oo ka turjumayo shacbiga soomaaliyeed codkooda haddii wax suurtagelin kara go'aankii baarlamaanka ee inuu dhaqangalo loo baahan yahay iyo kii madaxweynahaba sidii ee go'aanka u ahaa ayuu u soconayaa haddii wax oo bedeli kara xaaladda ee iyada ay isbedeshane baarlamaanka wuxuu qaadanayaa go'aankiisa iyo sharciyadda waxay u ogoshahay wuxuuna ku dabaqayaa waxa jira markaasi iyo waxa shacbiga soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed dan u ah baarlamaankana marna gaab inuu waddanka soo dhex galo oo dowladla'aan meel cidla kusoo dhacdo cadow shishay uu ka faa'idaysto ogolaan haddaba maxaa keenay walaaca qeybaha bulshada ay ka qabaan dib u dhaca doorashada iyo muddo kororsiga dowladda waa kan siyaasiga cabdiraxmaan jimcaale cusmaan oo xilal kala duwan kasoo qabtay dalka kana hadlaya aragtidiisa ku aadan waxyaabaha socda haddee waxaa hor yaallaan ku horgudbanuna ma noqon karaa ma suuragal ma ahan in maxaa ku yidhaha qof iyo cod iyo doorasho loo dareero ma suuragal ma ahan maxaa kaloo xala marka taasaa imaanaysa taas dadkii maxaanku yidhahda iska lahaa weli go-aan lagama haayo dadkii siyaasadda leadershipka ku ahaa amba maamul goboleed ha noqoto amba siyaasiyiinta ha noqoto dadkii maxaanku yidhahdaa dowladdii la tashamayso wax la taraan kama muuqdaan dowladdii marka waxaa laysdhihi karaa xaggee loo socdaa dowladdii shibe u taal sasaan doorasho oo muuqanaysaana ma jirto waxaasoo dhan oo isbiirsaday guud ahaan waxaa ugu daranuna waxawaaye waa hadal la-aanta dowladda oo maxaanku yidhaha ama ama dhibaatayda dalka jirta ha ka hadasho oo ha tiraahdo war sidaas iyo sidaasaa jirtee suuragal ma tahay in doorasho la aado war waxaasaa jira dowladdii ma hadlayso wax hadda muuqdo sasaan ee, arkaan doorashahuna ma muuq- ma muuqdaan oo iyo ma muuqdaan marka waxa welwelka keenaa taas waay taasaana aniga laftaydu wax ka qabaa inkastoo ay dowladdu horey u sheegtay in aanu jirin muddo kordhin islamarkaana xildhibaanada golaha shacabku u ansixiyeen sharciga doorashada ee dalka ayaa misena dadka qaar ay su-aal gelinayaan qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah marka la eego waxyaabaha badan ee horyaala dowladda iyo wakhtiga u haray xuseen abubakar maxamed v o a muqdisho aad bay u mahadsantahay wariyaha v o eda siinab abukar oo warbixintaasi nala socodsiinaysay haatana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo uu isla magaalada muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle
kulanti waa meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka toddobaadkan barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa fadlaqaylaadka dowladda talada haysa hadda waa gabaabsi marka loo eego muddada u hartay hay-adaha baarlamaanka iyo xilka madaxweynenimada madaxweyne maxamed cabdulaahi hadda waxaa u hartay muddo ku eg toddoba bilood halka hay-adaha baarlamaankana ay ku eg tahay bisha december xilligani suuragal ma tahay qabsoomidda doorasho qof iyo coda maxay taa dib u dhaca yimid sidees hadda loo gudbi karayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa nagala qaybgeli doona xildhibaan daahir amiin jees oo ka tirsan golaha shacabka brofeor liibaan ciise oo wax ka dhigan jaamacadda muqdisho daraasaadka sare kala faallooda siyaasadda soomaaliya arrimahana si gaara isha ugu hayay muddooyinkii lasoo dhaafay iyo seyne maxamed xasan seynab siraad oo iyadu u oleysa arrimaha haweenka iyo sinaanta jinsiga marka loo eego dhammaantoodba waxay dul istaagi doonaan caqabadaha iyo fursadaha xilligan jira Aan- waad mahadsantihiin soo dhowaada dhammaantiin
waa dhowna waa dhowna aan aan ku horeeyo xildhibaan daahir waktiga idin haray intau la egyahay hadda waa dhowna aan aan ku horeeyo xildhibaan daahir waktiga idin haray intau la egyahay hadda
waktiga doorashadu waa kala dudugnaa sida la socotiin doorashada dalban waayo wakti kala duwan ay ahayd dad baa octoobartan kana la doortay dad baa december la doortay laakiin waxaa laga soo qaadaya maalintii baarlamaanka la kulmiyey oo la dhaariyey oo ahayd sideed iyo labaatankii december ayaa laga soo qaadaya sideed iyo labaatankii december de waxaa ka dhiman inta ka dhima unbaa noo dhiman annaga madhaysii muxuu ahay baarlamaanki muxuu ahay baarlamaanka Eh, wixii ka dambeeyeen de hadda si ay ahaan doonta ilaaha marka lix bilaa idin hartay eh, baarlamaanka soomaaliya labada gole hadda december ay ku eg tahay december sideed iyo labaatankeeda ay waktigiis ku eg baarlamaanka Wa- wa- waan gartaa mahadsantahay bartor libaan oyse marka la fiiriyo eh, wadadan isgoyska kala guurka siyaasadda soomaaliya aad baa isha loogu hayaa eh, in doorasha dhacda marka aan ku laabto walaaca la qabo iyo khudbadii uu jeeshay james swan ee arrimaha doorashada la xiriirtay ka bulshariyad ahaan iyo ka aqooni ahaan maxaa kuu muuqda
bismillahirrahmaanirrahiim Eh, run ahaantii eh, dadka soomaaliyeed iyo bulshada caalamka intaba waxaa laga dhuursugayaa eh, xilliga kala guurka eh, isbedelka uu siyaasadeed uu dhici lahaa Eh, waxyaalaha eh, cabsida keenaya iyo welwelka keenaya waa diyaargarowga waktiga oo aada u gaaban oo ilaa iyo hadda aan la cadaynin hababka doorasho iyo maxaa waxaanan ka ahayn ansixintii eh, el- sharcigii doorashada oo la ansixiyey oo isaguna aada dib ugu dhacayo eh, laba kun iyo sagaal iyo tobankii aakhirkeeda baarlamaanka uu ansixiyey aqalka sarena febraayo eh, sideedeedii uu ansixiyey madaxweynuhuna uu saxiixay marka marka laga tago taam mooyaane iyo guddiga qaran ee doorashada ee madaxa bannaan oo isaguna diyaargarow ku jiray en- el- eh, yani iyo diyaargarow oo mar walbana sheega waa diyaar waa nahay laakiin waxaan aada ugu baahan nahay eh, doonis siyaasadeed ama en, y- yaa yaa yaa naga dhiman Eh, iyo hadday caqabado kale oo qarsoon ay jiraan oo laga sugayo eh, in la sameeyo markan waxay la tahay eh, waxa welwelka keenaya waa waktiga ayaa keenaya qof iyo cod kolka la yidhaahdo ee duruufaha amni ee ku xeeran dalka kolka la fiiriyo ee arrimaha siyaasadda iyo isla jaanqaadka iyo isfahmiga ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedka oo inay si xoog la iskula jaanqaadaan oo mugdiga uu ka baxo oo iyadana loo baahan yahay waxyaalahaas oo dhan kolka la fiiriyo yaa waxay keenaysaa cabsi ma ku dhici doontaa waktigii mise maya arrintaas way arrinta keenaysa oo oo hadal haynta oo hadda bulshada caalamkana ay kasoo hadal hayaan dadka gudaha iyo siyaasiyiinta indheer garabkana ay aada u hayaan xarumo badan oo cilmi baarisana ay ka diyaariyeen caqabadaha iyo doorashooyinka iyo waxa socda marka hadalka iyo focuska wuxuu saaran yahay siduu u dhici karaa meelaha hataa sharciga kan hadda la ansixiyey uu keenayo xataa aqalka baarlamaanka wuxuu u saaray guddi guddigaas oo isaguna wax ka bedel ku sameeyey habkii marka hore ee xukuumadda usoo jeedisay in loo qabto deegaan doorashooyinka iyo habka waxyaalaha marka waxyaalahaas oo dhan ayaa keenaya marka waktiga ciriiriga ah ayaa keenaya oo ilaa hadda aysan caddayn sida hadda xildhibaanka uu tilmaamayba uu tilmaamay aan aada u caddayn
seena maxamed xasan dhanka haweenkan ka eegno aada baad ula socoteen siyaasadda soomaaliya guud ahaan hadda maxaa idin muuqda
runtii horta dhanka haweenku waxay ka mid tahay maaragtay doorashada guud oo iyadoo aan caddayn sida maaragtay barftor libaan uu ku sheegay kootadii haweenka inkasta oo sharciga ay ku jirtayna qaabka loo dhaqangelinayo weli ma cadda oo guddiga loo saaray oo baarlamaanka ugu saaray ee diyaarinta xeerarka maaragtay dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaran iyo fulinta maaragtay qodobka labaad uu ku jiro xeerka maarkin oo xaqiijinta qoondada haweenka ilaa iyo hadda lama hayo qaabka loo dhaqangelin doono dhibaatada hadda kale oo iyadana jirta in guddiga laftigiisa oo ka toddobiiyo toban keliya haweenka yihiin marka ma hubno ilaa iyo hadda nooma cadda sida kootada haweenka loo dhaqangelin doono oo oo looga soo saari doono in la helo ugu yaraan boqolkiiba soddon xildhibaan daahir dadka soomaalidu muddayda siiyeen mandatekiinuna gabaabsibuu maraya laakiin waxaa muuqata inaadan soconina ama ama aysan muuqan istifaalad aada kuraasta ku banaynaysaan ama kusoo laabanaysaan marka sidee rabtaan in in ay kusii shaqeynayaan ilaha dowladda maxaa idiin qorshaysan waa mahadsan tahay horta marka ugu horeysa xildhibaanada waajibkiisa reebaa guteen oo ahaa muxuu ahaay in sharcigii doorashooyinka la sameeyo intii ka hersaneyd ee muxuu ahaa qodobada yareer ee qoondada haweenka iyo dadka deegaan doorashadooda aan la figi karin iyo muxuu ahay seelayeela iyo gobolka banaadir xaaladiisa ay ahaanaysaa intaba waxaa loo saaray guddiga loo saaray guddigaasa waxaa lagu magacaabo dhamaystirka sharciga doorashooyinka lagu magacaabo waxyaabaha ka dhiman inay xeer ahaan kusoo saaraan oo baarlamaankana ay keenaan baarlamaankan haddii la keenay in la ansixinayo waa caddahay laakiin waxaa runtii muuqanin aniga hadda ku xildhibaan ahaana ii muuqanin inay dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod oo sharcigaas sharcigaas doorashadaas tilmaamayo inay dhici karto iima muuqato waayo dhibaatada hadda maanta waddankeena haysata ka sokow oo nabadgelyo xumo deegaankaiyo shabaab ay haystaan muxuu ahaay waxaasoo dhan ka sokow waxaa jirta jiro aada iyo aada khatar u ah oo safmareena oo coronavirus la yiraahdo oo haa-idooyin iyo wasa muxuu ahaay haa-idooyin iyo dawlado annaga naga qanisan ka cabaasiyo oo shirarkoodii iyo howlihii ay qabsan lahayd oo dhan dalayd ku sameeyey ayaa waddanka ka jira marka wuxuu ahaan doona xaal wuxuu ahaan doona ilaah baa og annaga ma aha inaan guusiga isku dhijinayno mandatekaina afar sano u ahaa afar sano haddii ay dhammaato oo muxuu ahaaye in aan ku celino gacantii shilna soo dooro ayaa xaq noogu leh laakiin haddana ogaada haddana ogaaw haddana ogow okayow lama ogolo vacuum ama gaab meel banaan inay banaanaato dawlad la-aan dalkaas ku soo dhaco waayo da dawladdeena waa baarlamaan wax la dooranayana baarlamaanka waaye maha madaxda marka baarlamaanka in la doorto oo dalkan baarlamaaniga baarlamaan u yeesho waa lagu qasban yahay laakiin haddii ay dhixi waaysan baarlamaanka hadda joogaan sii joogayo taas laasi kala waayo ma maaha waxa aan difirayo ama aan aantinayo sababtoo wadankan dawlad la-aan in isku soo dhaco marna ma ogol laakiin annaga diyaar waxaan u nahay tomorrow haddii la yidhaahdo doorasho aad inaan muxuu ahaa meesha kursigayga u yeelo iyo liiga soo dooranayo aan aado oo aan dadkiga cod ka raadsan marka xaaladaha jira jirada jirta wax walbo ima muuqato hadda ifafaala oo muxuu ahay muxuu ahay ay doorasho hal qof iyo hal cod ay ku karto shan qof wax ka badan uusa imaanka shanta qof ruuxooda intaasoo tilaabo uusa jari la dhawaaya marka tinaba anigu muu aaminsanay in doorashada hal qof iyo hal cod oo sharciga doorashooyinka uu tilmaamayo inay dhici karto haddii hay doorashada dadban iyo howl kale la aadayo waa wax kale xildhibaan daahir ka hor covid nineteen maxaa idin diyaarsanaa
covidnineteen doorasho hal qof iyo hal cod aha noo diyaarsaneed guddiga doorashada waa waa shaqeeyeen guddiga madax banaan doorashooyinka waa shaqeeyeen sharcigii oo doorashada waa samayni wax walba diyaara laga dhigi seyna baa dabaqad ku jirto hadli doonta laakiin sharcigii xuquuqda haweenka weli agtiinuu yaallaa ma lagama soo gudbin hay-adaha baarlamaanka amniga aad sheegayda jowhar iyo muqdisho la iskuma gudbi karo maaragtay baydhabo muqdisho marka doorashadaad diyaaristeen ay qabsoomi kartay covid nineteen la-aantiis doorasho noocay bay ahayd sidee rabtee iskaa qaldan waxaa iskaa qaldan cidda la dooranayo oo doorashada ma aadaysin aada leedahay iyo cidda amniga inay sugtala rabo anigo askari mihi qola garabka gashin maayo muxuu ahay dagaalna aadi maayo haddii ay jidka johor iyo iyo iyo iyo xamar goon yahay hadde dadaa u qaabilsan oo la rabaa inay sameeyaan ama su-aashooda aada weydiso laakiin aniga waxaan ku yidhi doorashada hal qof iyo hal code waa loo diyaar garoobay sharcigiisaa la sameeyey everythingkaa la sameeyey cudurkan annaga soomaaliya ma keensanin dawlado waaweyn oo maraykanka iyo shuushka iyo muxuu ahaay faransa iyo china oo kusoo yimid dawlado waaweyna barnaamijyo ay lahaayeen uu ka baajiyey udhaca kureeybaa sidoo kale ka cabanaya oo shirarkooda iyo caadiga ay qabsan laha anagoo doorasho oo muxuu ahay saf dheedheer la gelayo inay qabsoomi karin jiridan awgeed waa ii muuqataa aniga igu jir barsoor libaan maxaa kaaga baxa warka xildhibaanka suuragal ma ahayd suuragal ma ahayd haddii even uusan jiri lahayn covid nineteen in doorasho qofka oda meesha dhaci lahayd
soxorana waxay la tahay hadda waktiga diyaar garowga ah way waxa iyo iyo waxa muuqada yani waxay ahayd nidaam xisbiyo badan xisbiyadii waxa wey ilaa toddobaatan iyo lix xisbi ayaa la si kumeel gaara loo aqbalay laakiin in la dhamaystiro oo mataqaanaa iyay ahayd deegaan doorashooyinkii in la sameeyo wax fara badan ayaa yani qadiyo ka dhigay iyaga awalba isagoo waktiga ciriiri ahaa amnigana uu ahaa ayuu haddana baarlamaanka wuxa uu nidaamkii loo dooranayay ee liiska xiran ee mataqaanaa lagu heshiiyey laba kun iyo sideed iyo toban baydhabo ay ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dowladdii federaalka xukuumaddiina ay ansixisay oo ahaa liiska xiran oo calal aqal kaga dhowaan lahaana iyagu oo dad badan oo xataa ay qabaan baarlamaanka ku jirana ay qabaan iyo aqoon-yahano badan uu ka yar fudud yahay wadamada ee dhibkan oo kale uu ka jiro kii waa laga leexday waxaa loo leexday in kursi kastaba iyo qof in la sameeyo marka arrintu aad bay usii gadaal ugu sii dhacday waxaana jira oo kale arrintan oo covid nineteenku waa wax hadda yimi dawlado badan oo hadda qabsanaya ayaa jira laakiin waxaan isleeyahay xataa covid nineteen hadduusan joogin iyo hadduu jiraba diyaar garowga iyo wixii loo baahnaa iyo caqabadihii ayaa weli meesha ugu yaalaa ta kale waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo sharciga la ansixiyey laisla ogol yahay ayaa qodobkiisii konton iyo saddexaad waxa uu ku sheegayaa uu qeexayaa in duruuf dib u dhigis ah inay keeni karto doorashada yacni waa ugu dambeyn lix bilood ama boqol iyo siddeetan maalmood ka hor waa in ay guddiga madaxa bannaan waa inay hor yimaadaan baarlamaanka markaana ay ku dhawaaqaan inuu qabsoomi karo sida qodobka saddex tobnaad u sheegayo inuu qabsoomi karo iyo in kale markaa kadib labada aqal ayaa go-aan ka gaaraya marka inuu qabsoomi karo iyo in kale marka already baarlamaanka iyo labada aqal xaq waxay u leeyihiin in ay wakti dib u dhigaan ama ay kordhiyaan siiba tan laga filanayo waxaa dhici karta mid farsamo dib u dhig farsamo inuu jiri karo oo muddo bilo ah ama ilaa iyo sanad ayaa dhici karta oo laga filan karo laakiin haddii kordhin kale ay timaado waa waxa keeni kara cabsi iyo qalalaaso kale oo mataqaanaa siyaasadeed inay keento laakiin ilmuhim midda yani qodobkaasa sharci ahaan u ogolaanaya oo in ay dib u eegaan waana midda hadda laga sugaayo guddiga madaxa banaan ee qaran ee doorashooyinka inay hor tagaan todobiyo labaatanka inay hor tagaan taa ayay sheegayaan marka taabay ku xiran tahay sida ay u sheegaan iyo diyaargarowgooda iyo inuu dhici karo hadday yidhaahdaan ma dhici karo xataa xataa mid baa jirta xataa hadday sheegaan yidhaahdaan anagu waa diyaar baa nahay maanta hadda marwa xaliima xaliimayeri hadday isu oshtaagtood waa anaga diyaar baa nahay qodob hebel qodobadaan diyaarinay laakiinse la og yahay duruufta ay qiimeeyaan labada aqal oo wada jira ay qiimeeyaan waxaa dhici kara inay yidhaahdaan diyaar garowgaas waxaa ka dhiman sidaa iyo sidaa saa darteed lama geli karo waa gartay aad baad umaadsantahay seyr maxamed xasan markaad tiriso dooda xildhibaanka ah in ay diyaar garoobeen wax suuragal ahayd xilli xilli sharciyada qaar oo adinkeeda quseeyo weli baarlamaanka gacantiisa uu ku jiro ma kula tahay in si sax wax ku socdeen
runtii horta aniga waxaan ku raacsanahay professor liban ilamaha aniga haddii covid nineteen hadda march waa marka anaga bishii saddexaad marka la joojiyey wax walba laakiin ka horna ilama aha wax u dhow xitaa oo diyaarsanaa inay jiraan waxaa kaloo jiro waxyaaba gogoldhig oo ah runtii doorasho marka la qabanayo sida maaragta in dadka la tiriyo in maxaa la yidhaahdaa oo la ogyahay maaragta xitaa dadka codayn karo in dadkii loo sameeyo aqoonsi in maxaa la yidhaahdaa la ogyahay exactly meelaha laga qaban goobaha doorashada qaabkii doorashada ay u dhacaysay wax badana runtii ka dhiman oo hadda covid nineteen waa uun hadda wax soo kordhay oo dhawaanahan soo kordhay laakiin awalba sharciga laftigiisa iyo iyo hadda gobolka banaadir tiisa ha noqoto maaragtay dadka kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somaliland ha noqoto kootada haweenka waxaa jiro waxyaabo badan oo aanan aan weli diyaar ahaynaa jiro sharci ahaan ma garatay marka guddigu haddii ay ay ay yidhaahdaan iyagu anagu waan qaban karnaa waxay u baahan yihiin tirada kale dhaqaalihii xitaa lagu qabanayo doorashada inkastoo hadda aan maqlayo ballanqaadyada sida maraykanka laakiin laayo hadda wax sugan oo lahaayo ama mashiinadu xitaa la isticmaalayay markay dadku codeeyaan inay tiriyaan iyo waxyaabahaas oo dhan weli weli maaragtay gacan laguma hayo diyaar maaha marka ilama aha aniga inay doorasha dhici kartay waktigii loogu talagalay waan gartay xildhibaan daahir su-aalo badan baa dabcan soo baxay laakiin aan ku horeeyo caqabadahan dadku ay qabaan oo banaanyaalka ah matalaada muqdisho dad afar milyan ku dhow ayaanan matalaad haysan oo fursad haysan oo aan ku caddayn sharciga inaad hadda ansixiseen deegaan doorashada aad ansixiseen somaliland meesha kama muuqato su-aaladaa ka taagan iyo sidoo kale daruuf sharcigan xuquuqda haweenka iyo daruufta amni marka intaas intu isqabadsiisid ba doorasho noo qabo
waa mahadsan tahay okayow marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan dadka fahansiiyo haddii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka uu yidhaahdo bilaan u baahannahay bishaas baarlamaanka ma dhihi karo may laba bilooda lagaaga dhigaa xataa ma dhihi karo sababtoo ah mandateka waxaa iskale hadda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka hadday yidhaahdaan laba sano kadib aan qabanaynaa ama sanad kadib aan qabanaynaa ama lix bilood kadib aan qabanaynaa ama laba bilood kadib aan qabanaynaa taa unbaa lagu raacayaa baarlamaanka oo la horkeenayaa doodaana lagu raacaya sababtoo ah annagu haba yaraatee muxuu ahay mas-uuliyadda ugu weyn waxaa iskale doorashada guddiga madaxa bannaan ee doorashada taas taasaan rabaa shacabka soomaaliya inay ogaadaan ma aha in dabcan baarlamaanaan nahay waa ka doodi karnaa waxna waa ku diri karnaa waxna waa ka dhimi karnaa laakiin baar wax lagu kor shaqaynaayo oo guddiga muxuu ahay madaxa bannaan wuxuu keeno wa
intaadan ka gudbin intaadan ka gudbin guddigan doorasho laba kun lix iyo tobankiina sidan baa loo joojiyo oo guddi farsamo loogu dul sameeyey marka sheekada guddiga doorasho madaxa bannaan dadka soomaalida kuma cusba saddex sanayo bar bay soo jireen hadday ay- ay suurageli karayso inay laakiin- ha, laakiin difference- difference uu ku jiro markii- adikaydin doorteen dadka adikaydin doorteen dabcan markii guddiga eh, waa runta eh, doorashadii labada kun iyo lix iyo tobankii ee guddigan oo dhisan guddi kale oo ad kumite la samaynayo oo- oo guddi farsamo la samaynayay oo abukaato dhigaya uu madaxda u ahaa ma jirin sharciga doorashooyinka ma jirin sharci doorashooyin marba guddiga unbaa dhisnaya sharci doorasho ma jirin hadda sharcigii doorashada oo madaxweyne oo baarlamaanka ansixiyey bulletin ofishaala kusoo baxay madaxweynihii saxiixay ayaa jira Eh, qoondada gabdhaha iyo eh, maxaa la yidhaahdaa eh, eh, dadka aan deegaan doorashadooda tigi karin sida somaliland iyo dadka noocaas ah waa qaraar waaye qaraar baarlamaana lagu soo saarayaa maaha sharci ma ahaanayso oo maalin walbo ma- haddii somaliland iyo qadiyadeeda iyo arrimeeda ay iska dhamaadaan brid walaalaha somaliland ay tegayaan gabdhaha eh, muxuu ahay genderman agreement oo oo lagu soo dhaqmayaa jira oo boqolka soddon ah eh, muxuu ahay eh, eh, lagu dhaqmayo intoo dastuur ku qoran laakiin haddana genderman agreement oo two thousand twelve iyo two thousand sixteen intaba lagu soo dhaqmayaa jira Xildhibaan Daahir, oo soomaaliya ay kusoo dhaqmi jirtay xildhibaan daahir weligeed.
xildhibaan daahir xildhibaan daahir oo dhanna waa waa qaraar baarlamaana lagu soo saara waana hadda waana socotaa oo baarlamaanka u haya laakiin ma aha waxa oo doorasho hakin kara maaha xildhibaan daahir doorashada waxaa hakin kara waxaa weeye sharcigii doorashada wax maa ka dhiman maya sharciga doorashada waa dhamaystiran yahay hadduusan dhamaystirnayn madaxweynaha ma saxiixdeen doorashada la qabanayana waa hal qof iyo hal cod haddii la yidhaahdo doorasho dadba dadkii keenaa waa dad aanan rabin in muxuu ahay ay- ay dhacdo muxuu ahay doorasho feer ay dhacdo aan rabin wa xildhibaan daahir xildhibaan daahir dowlad goboleedyo sheegaya in ay ay ay rabaan inay ay doorashadii ku- labada kun iyo iyo iyo muxuu ahay en- en- en- lix iyo tobankii oo kale ay u dhaqo ay ay- ay go-aamiyaan oo ay ay arrintaas ay rabaan laba arrinbo meesha kuma jirto dowlad goboleedyo in loo yeero la weydiiyo doorashada sax maaha sharcigan maaha dastuurkana ma ogolo sababta aan u leeyahay waxaa weeye kow marka ugu horeysa baarlamaan oo waxaa jira aqal sare la yidhaahdo oo dowlad goboleedyada matala looma u baahnaatee haddii dowlad goboleed loo yeerayo xildhibaan daahir Labo, haddaad sharcigii maqlayso doorasho- sharcigii doorashada ayaa jira haddaad oo maqlayso muxuu ahay qof kasta qof kasta oo muwaadin oo soomaaliyeed in ugu hogaansamo ay tahay Wa- waan gartay. Waan gartay.
Arrimaha- arrimihii hore arrimaha inay kaduwan yihiin inay tahay ay kaduwan yihiin in la ogaado waayo waa- waan gartay waan rajeynaya hadda inaad dowlad inaad goboleedyada inay ogaadaan waayo wixii hore waxaa inay kaduwan yihiin waxaan rajeynaya inaad eh, dooda wadaagno oo dadkuna ay kula qaybsadaan eh, aniguna aan idiin qayb inaad ogolaato ood dhegaysato marka waxaan rabaa laba qodob aan ku laabano Eh, ama inaan sharciga doorashooyinka dul istaagno oo waxa ku qoran la qaato ama in qaraar lasoo qaraarka mar walbaa lasoo saari karaa doori kama taagna laakiin sharciga doorashooyinka waxa ku qoran xilligan ma fulin kartaan ha noqoto eh, somaliland iyo iyo iyo iyo waxa laga yeelayo masalada muqdisho qoondadii haweenka ama sharciga xuquuqda haweenka intaasoo dhan oo aan meesha oolino amniga sii dheer yahay miyaad isleedahay wuu suurageli karaa sharcigan bal dadka u faahfaahay
xaqiiqatan eh, qadiyadda somaliland waa lawada ogyahay gobol badan shan gobol gaaraysa ayaa ah meeshaas muxuu ahay ah xujaysan marka en, eh, doorasho sababta loo yiri doorashadooda si eh, muxuu ahay en, en, ka duwan doorashooyinka kale ayay ku dhacaysa sida loo yiri waa En, taasna waxaa ku maqan en, muxuu ahay meelaha eh, dadka en, xildhibaanada laga soo doortay iyo iyo muxuu ahay baarlamaanka guddigii ee la afsaaray iyo dadkaasaa soo khulaaseeyo oo ay waynoo keenayeen Muqdishana.
Tan gabdhahana iyadana waa iska dhamaatay tan qoonda ee baalka en, muxuu ahay en, en, gobolka banaadir gobolka banaadir qadiyadiisa dastuurkay ku hoos jirtaa dastuurka in wax laga bedelo ayay tegay marka anigu inta aan ka ogayo waa inta inta aan sharciga ka fahmay waa inta Eh, laakiin waxa aan rabaa inaan dadku waadax ugu dhigo doorashadii lix iyo tobankii ee ee madaxweyne xasan sheekh uu yiri doorashada dadbana la-aada taas xilligeedii way dhammaatay sharcigii doorashadaa jira waa sharcigaas doorashada in la laalo oo sharci doorasho ma jiro la yidhaahdo oo hadda kadib iyo sharci kale la sameeyo waa goonigeeda oo sharciga oo kaaska kansalaya la sameeyo waa goonigeeda laakiin sharcigaas oo madaxweynihii saxiixo oo jira doorasho dadba lama aadi karo seenad siraad maxaa ku dari lahayd ها ما يعني waxaan dhihi lahaa horta sharcigu waa run waa waa la faaskareeyey oo sharcigii waa la ansixiyey laakiin sharcigu waa wax guud ma aha qaabkii loo sameynayey iyo sidii loo sameynayey iyo sida qaabkii loo implement garayn lahay wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo oo laga dul sameeyo sharciga laftigiisa waxyaabaha maqanna waa kuwaas teeda kale sharcigii marka hore la keenay sidii uu u sheegay professor liban ee xukuumadda iyo ay u gudbiyeen baarlamaanka wax badanaa laga bedelay waxyaabo badanaa laga bedelay mana ahan isagii ma garatay inkasta oo oo madaxweynaha uu saxiixay hase ahaatee si kastaba ha ahaatee aniga ma qabo iyada oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka aysan heshiis ahayn oo heshiis siyaasadeed la gaarin laakiin guddi baa shaqaynaya parliamentarian oo la magacaabay oo labada gola oo oo dhexdiina marka eh, guddigina uu madaxa banaanna waad waad sharciyeynaysaa sharciga doorashooyinka waad ogoshihiin guddigana uu shaqaynaya marka guddigan baarlamaanka muxuu qabanaa muxuu qabanayo ibrahim yaro uu guddoomiye u yahay guddigaas wuxuu qabanayaa qoondada haweenka ayuu soo sallaxayaa oo si dhab u soo qeexaya qaabka ay ku imaanayeen waxaa kaloo ay soo qabanayeen gobolada waqooyi xildhibaanada laga soo doorto oo aan doorasho lagu qaban karin deegaankaas meesha doorashadooda ay ka dhacayso asagoo la tiishanayo muxuu ahaay saxaabta xildhibaanada laga soo doortay waqooyi matala iyo muxuu ahaay gobolka banaadir sida ugu dhaksada badan leh ee muxuu ahaay wax looga bedeli karo dastuurka kadibna xaquuqda uu leeyahay iswiidlah maxaa sharciga loogu soo qori waayo qabaanaa jirta sharciga maxaa loogu soo qori waayo ay dad kala qabaanaa jirta qabasho cabasho sooma- so- soomaalida ay qabtaa jirta waxaasoo dhan maa la rabaa in la- lasoo koobo oo hal noqdo lagasoo dhigo kadibna muxuu ahaay qaraar baarlamaan uu kusoo baxo waa garta bartor liibaan haye eh, xagga u salaabto guddigii dhowaan la sameeyey ee parliamentarianka ah ee shaqaynaya oo guddiga madaxa bannaan iyagoo dee la sameeyey guddigaas ee loo fahmay muxuu qabanaya run ahaantii guddigaas yani dib u dib u fiirin ayuu u- u fiirinayay sida marka waxaa muuqata in waxyaalo fara badan uu soo kordhiyey Eh, waxyaalaha hadda waxyaalaha waxaa ugu muhiimsan eh, habka doorashooyinka ay u dhacayaan ayuu ay- ay- ayuu wax ka bedelay wax ka bedel weyn oo guddigii eh, madaxa banaanaa iyo kulli iyo dadkii ku wada talagelayeen si kooban oo degdeg ah oo fiicanna inay ku dhici karto laakiin hadda gadaal waxaa loo celiyey be- eh, in- in kuraastii deegaano mataqaana lagu saleeyo haddana ma cadda iyada nafteeda xataa ma cadda waxaa la leeyahay waa in eh, la- lagu saleeyaa cadadkii laba boqol iyo toddobaatan iyo shantii waa in lagu saleeyaa xisbiyana waa inay ahaadaan haddana waa inay xisbiye ay ahaadaan meeshaas marka mugdi weyn ayaa ku jira sidee gobolada meelihii la tegi karo un baan leeyahay marka waxaa muuqata meesha markaad ko- ko- kor u fiiriso si en, meel aanan eh, yani ay keenayso yani waktigii las haddii loo diyaar garoobo oo sanado ka hor loo diyaar garoobaa laakiin hadda waxay keenaysaa dib u dhacan bayba sabab u noqon kartaa zaynab maxaa kuu muuqda inkastoo guddiga madaxa bannaan aan la xariirno oo la hadalnay ka gaabsadeen eh, ka qaybgalka barnaamijka eh, guddoomiyaha guddiga telefoon qaban weyse laakiin maxaa kuu muuqda aada oo dhan waxaad moodaa in xildhibaanku u jeedinayo guddigaas marka maxaa maxaa kuu muuqda ugu biirin lahayd aniga waxaan dhihi lahaa waxaan u arkaa maaragtay in eh, sharcigii laftigiisa sida professor liban u sheegay intii waxyaabo badan oo aan isgelaynin eh, lagu dhex qoray haddana la rabo in guddiga loo saariyo wax aanan suurtagal ahayn ma garatay waxyaabahan en- en, midna waa waa axsaabta laftigeedii oo aanan hadda diyaar na ahayn noqoni karinna sababta waa sida hadda uu doctor liban u sheegay Ee, waxaa waxaa jiro four point five kee boor four point five iyo xisbi bal xaggee iska galaan Een, waxyaabo badan oo waxaa jiro aniga sanbuiskan shangeeta u bixiyey sanbuis shangeesa sharcigan oo hadda la bedelay afargeetaa tiri anlaag shan Waa- waa gartay Fa- xildhibaan daahir haye eh, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal su-aal xaggaaga ah oo su-aasha ugu dambaysa aan ka dhigi doono ma waxaad rabtaa xukuumad ama sharci ay ka maqan yihiin eh, saamilayda siyaasadda ahsaabta mucaaradka siyaasiyiinta iyo maamul goboleedyadii ay bannaan ka joogaan ay diidan yihiin in dadka soomaalida lagu dhaqo ma sharci saasaa doonaysa adigu maya sharci dambe oo dhiman ma laha okayo sharci dambe oo dhiman ma laha inaan wax fahnaa la rabaa war sharciga waa samaysan yahay xisbiyada sharcigaas markii la ansixiyey sharciga doorashada markii la ansixiyey sidii in ay rabeen loo ansixiyey farxad iyo farxeen waan ogaan shirarka ay qabteen isay u soo dhaweeyeen haddii asaamilayda ka wada xisbiyada xisbiyada sharcigaas waa soo dhaweeyeen laakiin sharcigii ayaa la rabaa in la dhaqan geliyo bardanibaan aysa dhankaaga haye ani waxayna tahay in hadda ay u baahan tahay waktigan ayaa la joogaa waa gabagabo waa waktigii hadda qodobkii konton iyo saddex wuu kusoo aruurayaa koofkii konton iyo saddex ee sharciga doorashooyinka ee la ansixiyey waxaa la dhegaysanayaa guddiga guddigaas oo guddi farsamo ahaa wixii ay diyaariyeen ayaa la rabaa oo ay diyaariyeen madaxda dalka iyo xildhibaanada iyo kulli la isla wada ogol yahay wixii baana waxyaalo gaaba badan ay ka muuqataa sida hadda muuqata gobolka banaadir ha noqoto koontadii haweenka ha noqoto oo ilaa hadda waa lagu maqan yahay laleeyahay waxyaalahaas oo dhanba way jiraan marka intaas oo dhan maadaama gaab ay jiraan waxaa go-aan ka gaaraya labada aqal oo hadda yani laisugu imaanayo
seena maxamed xasan sharcigiini baarlamaanka u horyaallaa xildhibaankan wuxuu leeyahay qaraar iyo farsama lagu soo saari doonaa marka muddaad raadinayseen in waxan sharci ay noqdaan oo laga daayo xarjijabka xaggee ka aadaysaan dhaba haddaa taagantihiin horta runtii hadda waxa oo dhan waxay isugu soo aruurayaan ay ku soran yihiin horta bal in maaragtay guddigaa la saaray in ay keenaan qaabkii loo dhaqan gelin lahaa haddii aan tusaale ahaan soo qaadano hadda labadii kun iyo lix iyo tobankii markii heshiiskii ahaa boqolkiiba soddon haweenka waxaa la socday qaabkii loo dhaqan gelin lahaa oo oo oo lagu hubin lahaa oo beelaha beelaha lagu amrayna inay dumarka keenaan beelaha saddex beelaha soo wada saddex baldibaale waxaa waxaa lagu qasbay inay mid ay gabar noqoto marka waa inay la socdaan hadda haddii uu yahay in xisbigu qaabkee u keeni karaa boqolkiiba soddon haweenka in ay ku inay caddahay marka waxaa laga rabo oo la sugaa hadda waxa tahay in baaska soo saaro iyo qaabkii maaragtay loo dhaqan gelin lahaa in ay kusoo socdaan haddii aan loo fahmaynin qaabkii loo dhaqan gelin lahaa iyo sida lagu hirgelin karo deen waxay noqonaysaa waxuun afka maaragtay laga sheegay oo shay laga yidhaahdo hadda boqolkiiba afar labaatankaan la haysto in xitaa ay dib dib uga dhacaan oo ay kasii yaraadaan haweenka baa laga kaasmaanayo marka waxaa loo baahan yahay in la hubiyo waxay tahay si cad loo loo qeexo qaabka ugu yaraan boqolkiiba soddonka haweenka uu ku imaanayo qaab walba oo la aado mahadsane sharciga in la dhaqan geliyo waay doorashaaadii hal coda inay dhacdo waay aad baad mahadsan haddii kale sharciga haddii kale sharcigaas waana waana
buu mahadsanyay cabdiqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka nala socodsiinayay markana aynu jaleecno dhinacii heesaha dabaxsan
idaacaddeennii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen saare ciidla nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan intaas ayay nooga eg tahay nabadgelyo
dabka maan ku dhacaa isawaanka durkaa